bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi wa salama tasliiman kaiira waxaynu walaalayaa sheekha weydiin doonaa su-aalihii naga soo gaadhay dadweynaha su-aashan waxay sheekh leedahay saa'ishani waxaan ahay qof weyn oo aan soomi karayn oo soomkii ma awoodo markaa fiiyada seebaan u bixiyaa ma jaarkaygaan siiyaa mise qaraaradeeda oo baahan ma hal mar keliyaan wada bixiyaa oo si duuduuba mise kiilo kiilo ayaan u bixiyaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira qofka weyne da awgeed u soomi kari waaya soomka waa ka dhacayaa maadaama awoodda ay ka dhammaatay qallana ku waajibi maayo awood usoo korodha mar haddaan la rajaynahayn oo la filahayn soomka beddelkiisina waxaa ku waajibaysaa fidyo fidyadaasina waa raashin wa طacaamu miskiin waa in qof miskiina raashin uu siiyo maalin wal oo qofkaasi u afuro miskiin iyo faqiir labadaba waa la siin karaa faqiirku waa qofka aan waxbaba hayn ama waxa uu hayaa baahidiisii aanay meel kaga dhacahayn miskiinkuna waa qofka waxhaya laakiin waxa uu hayaa baahidiisii asaasiga ahayd aanay wada daboolahayn markaa fidyadaada qof kasta oo labadaa sifo midkood leh o aad siiso ama jaarkaaga ha noqdo ama qaraabadaada ha noqdo ama mid kale ha noqde waa kaa gudaysa horta waxaase ugu fiican inaad siiso dadka qaraabadaada haddii ay ku jiraan kuwa sifada iyo tilmaanta noocaasiya leh haddii qaraabadaada aanay ku jirin ama inaad gaadhsiisa aanay kuu suurtoobahayna jaarkuna xaq weyn buu leeyahay kolley fadli dheeraada baad ka heli doontaa waxay wada noqon doontaa fidyadadaasi fidyo aad ilaahay ku caabuday iyo ixsaan iyo samafal aada u samaysay jaarkaagii fidyaduna raashin bisil in lagu bixiyo ayaa fiican oo diyaarsan oo hal mar inuu ka dhergaa qofka miskiinka ahi raashin qalalan haddii lagu bixiyona waa lix boqol oo garaam waa mud mudkuna waa lix boqol oo garaam lixda boqoloo garaamna waa niskiilo iyo waxoogay aduu kiilo wax i yar ka dhiman haddii kilooga la dhammaystirana waa fiican tahay waana in loo raaciyo qofka haddii raashin qalalan la siiyo raashinkaa qalalan wuxuu ku hagaajisto sida fiican waayo ilaahay subxaana watacaala طacaam ama raashin ama iطcaam quudin waxaa la idhaha in la sameeyo ayuu sheegay qofkii haddaad siiso raashin qalalan oo wuxuu ku karsado iyo wuxuu ku iidaamto toona aanu hayn xaqiiqadu waxay noqonaysaa inaanad quudin waxa lagu farayna waa inaad quudiso wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay dawada caburka ee sanka la yskaga shubo ama taxiiqdu soonkayga wax ma yeelaysa
dawada dadka xiiqda leh ama samboor kale lagu buufiyo si ay u furmaan dhuumaha hawadu ay marto ahlulcilmiga casrigani waxay u badan yihiin weliba culimmada waaweyne la yaqaano ee cilmigooda lagu kalsoon yahay sida sheekh ibnu baaz iyo sheekh ibnuulcuthaymiin iyo inaanay soomka qofka waxba yeelahayn gaar ahaan marka xaaja iyo baahi ay keento ee qofkii caafimaad ahaan uu ugu baahdo waxaanay arrinta noocaasa ku sababeeyeen ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen dawadaasi culbadda yar ama qasacadda yar waxay ka kooban tahay toban mili ayay ka kooban tahay toban mililitir tobankaa mililitirna waxaa loogu talagalay caafimaad ahaan laba boqol oo jeer inuu qofku isticmaalo tobankaa mililitir laftoodu biyo ma wada aha waxa ay ka kooban yihiin saddex qodob biyo ogsajiin iyo dawooyin kale oo qofka lagu dabiibayo marka kamiyad aada iyo aada u yar ayaa qofka gelaysa afkiisa ama sankiisa marba ka lagaga buufiyo kamiyaddaa gashayna waxa ay tegaysaa oo u jihaysanaysaa dhuumaha markaa nee neeftu ama hawada iyo naqasku uu maro ee u kici mayso xagga caloosha haddii laga soo qaado in yar inay xagga caloosha u kacdo marka koowaad lama hubo soomkana laguma burin karo waxaan la hubin oo asalku waxa weeye qofka muslimkaa soomkiisu inuu u jiro oo saxiixuu u yahay markaa shaki laguma burin karo haddii laga soo qaado inay jirtana waa kamiyad aada iyo aada u yar oo aan ka badnayn biyaha qofku uu ku luqluqdo marka uu weysaysanayo inta afkiisa ku hadhee raacdo candhuuftiisa intaasina soom inaanay ka burin ahayn waa laysku waafaqsan yahay oo in layska ilaaliyo ayaa adag wakadaalika cadayga oo qofka sooman u bannaan inuu cadaydo waxay dhakhaatiirtu sheegaan ilaa sideed nooc oo kiimawi ahi inay ku jiraanoo waxtar u leh caafimaadka afka iyo ilkaha markaa qofku markuu cadaydo sidan cadaygii googo ka mida afkiisa ugu hadhayo dheecaamo ka baxay cadaygaa laftiisa ayaa afkiisa gelayo ku hadhaya shakilaana wuu liqayaayo waxa ay raacayaan candhuuftiisa markaa sida aanay taasi waxba u yeelahayn qofka soomkiisa ayaa dawadaa yaro lagu buufinayaana aanay soomkiisa waxba u yeelahayn wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaad iga jaahli saartaa ma bannaantay qofku inuu xidho ilig dahaba markuu dhinto se maa laga saaraya
qofku haddii uu u baahdo waa xidhan karaa ilig dahab ka samaysan waayo waktigii nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa dhacday sida tirmidi iyo abu daawuud iyo ay wariyeen saxaabi saxaabada ka mida ayaa dagaal sanka lagaga jaray kadibna waxa uu samaystay san fida ah ama baashan lacagta aynu u naqaano naxaasta u eg marka isbeddel buu sameeyey iyo ur nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray oo u fasaxay inuu samaysto san dahab ka samaysan marka haddii ay xaaja keento dee qofka iliguu ka maqan yahay amaba se sanku uu ka maqan yahay dahab halkaa waa gashan karaa oo intaa yar shareecadu ruksa ayay u siisay haddii qofku markaa uu geeriyoodo iyadoo dahabkaasi uu ku jiro dahabkaasi waa xoolo haddii laga saari karo iyadoo qofkii meydka ahaa aan la jejebin oo wax dhibaato aan loo geysan xoolaha in la khasaariyo maaha waa in laga saaro waayo qofkaa dhintay waxba u tari maayaan xoolahaasi kuwa nool ayaa u mudan inay ku intifaacaan waxaanay xoolahaasi ka mid noqonayaan xoolaha qofku uu ka dhintay ee laga dhexlayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay tafsiirka marka aan barto markiiba waan iloobayaa oo waxaan u baahanayaa haddana inaan mar kale dhigto markaa maxaad igu nasteexayn lahay
ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka siiya xifdiga iyo awoodda ay wax ku qaybaan marka ilaahay subxaana wa tacaala marka koobaad ka bari inuu qur-aanka tafsiirkiisa fahamkiisa uu kuu fududeeyo fafahamnaaha sulaymaana buuhi ilaahay subxana wa tacaala haddaanu ilaahay ku fahamsiin ma fahmi kartid haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaaga dejinna markiiba waad ilaabaysaa marka baryada farabadi oo ilaahay subxana wa tacaala ka bari inuu qur-aanka ku fahamsiiyo macnihiisa aad fahamtayna in ilaahay qalbigaaga uu ku sugo waxaa kaloo aad ku dadaashaa ilaahay daacadiisa subxaana wa tacaala ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinka aad ka cabanayso farajkaaga yeeli doona waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib macsiyadana ka fogow qalbiga iyadaa daciifisa ilowgu inuu ku batana sababu noqota imaamu shaafici waata laga sheegay inuu yidhi shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdi fa arshadanii ilaa tarki اlmacaasi waxaan u cawday oon u ashkatooday wakiic waxaanaan uga cawday xifdigaygii iyo qaybitaankaygii inuu xumaaday waxaanu markaa ii sheegay uu igu waaniyey inaan macaasida ka tago waayo cilmigu waa nuurkii ilaahay nuurka ilaahayna lama siiyo qof caasiya saasuu igu yidhi buuhi markaa macsiyada ka fogow qalbigay ku madoobeynaysaa daxal iyo dahaadhna way saaraysaa fahamkaa kugu adkaanaya ilowguna wuu kugu fara badanayaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan naftayda iyo adiga iyo muslimiintao dhanba u weydiinayaa inuu qur-aankayna fahamsiiyo macnihiisana quluubteenna inuu ku sugo wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa xaakada haddii uu qofku liqo isagoo u badheedhaya soomka mid ka jabinaysa cadayga se haddii ilkihiisii dhiig ay ka yimaadaan dhiiggaasi soomkiisi wax ma yeelaya
ma aha qofka soomani inuu uqastiyo liqitaanka xaakada ama dhiigga waxa weeyaan ilkihiisa ka yimi labadaba waa inuu iska tufo culimmada qaarkoodna waa sheegeen inuu soomku kaga burayo laakiin sida saxdi waxay tahay inaanu soomu kaga burahayn waayo ma aha cuntona ma aha sharaabna ma aha mana aha wax dabadda kaga yimi candhuuftii afkiisa ku jirtay haddii uu liqo laysku waafaqsanaa inaanu soomku ka burahayn oo adkaatay un weeyaan markaa soomu ka buri maayo laakiin qofku isagoo soomkiisa ilaashanaya oo khilaafkaba ka saaraaya waa inaanu liqin ee uu iska tufo xataa caafimaadkiisa ayaa sidaa ku jira sida dhakhaatiirtu ay sheegaan waxaa laga yaabaa inay bakteriya ay la socoto oo hadduu uu liqo markaa dib haddana dhiiggiisa ay u raacdo oo xanuuno cusub uu ka qaado wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay qofka aan gudnayni wax ma gowrici karaa
ritaanka ama gudniinku shardi uma aha gowraca oo haddii ilmo yaroo weli aan la gudin wax uu gowraco neefkaa uu gowracay xalaal buu noqonay waayo ma jiro deliil arrintaa gowraca shardi uga dhigaaya waxaa kale inuu ogsoonahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo xalaaleeyey waxa ay gowracaan ahlulkitaab waa alyahuudu waannasaara qaar badanoo ka midiina isma gudaan marka haddii gudniin la-aantu ay neefka qofkuu gowracay ay xaaraantimaynayso waxay gowracaan waa laynaga xaaraantimayn lahaa marka dumarku waxbay gowrici karaan carruurta yaryar ee garaadsatay saasoo kale waxbay gowrici karaan walow yaan la gudinbe ahlulkitaabku wixii ay gowracaan saasoo kale waa xalaal wallahu aclam
su-aashana sheekh waxa uu leeyahay hangoolka ama usha in la qaataa ma sun sunnaah oo dadka miyaa lagu dhiiri gelin karaa
qofka muslimka ahi inuu faralaab qaataa waa u fiican tahay nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam faralaab buu sidan jiray yacnaa wuxuu ul ama waran ama eebo waxbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaadan jiray faa'iidana waa u leedahay faa'iidada waxaa ka mid a qofku hadduu doono inuu kaajo si aanay kaaju dib ugu soo noqon meesha uu ku kaajayo ayuu ku budlin karaa uu ku jilcin karaa sidaasoo kale wuxuu ka dhigan karaa sutra suu nebigeenuba calayhi salaatu wasalaam uu yeeli jiray oo hortiisa intuu ku taago ayuu ka dhigan karaa sutro xaggeeda uu tukado isagoo u hoggaansamaya amarka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi muusa saasoo kale ul buu sidan jiray markii la weydiiyey wamaa tilka biyamiinika yaa muusa muxuu ku jawaabay waxaa gacanta kugu jira waa maxay qaala hiya casaaya atawaka'u calayha wa ahushu biha calaa hanami wuxuu yidhi waa ushaydii waan cuskadaa waan ku tukubaa oo socodka ayay iga caawisaa adhigan aan raacana caleenta iyo dhaameelka iyo dhimbiish iyo waxyaabahaasaan ugu tumaa sidaasoo kale qofka muslimka hadduu bahal soo weeraro ama bani aadam gardaroola ahi faralaabka waa iskaga celinaya markaa qofka muslimka ay faralaab inuu qaataa waa fiican tahay wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxau leeyahy waxaad ka warantaa birkimooyinkan lagu sameeyo masaajidada safafka arrintaasi may bannaan tahay xukunkeeda
masaajidku waa meel cibaado maaha meel markaa raaxo loo soo doonto markaa qofka muslimka ahi intaa masaajidka uu joogo waxyaabaha qalbigiisa cibaadada ka jeedin karae ka mashquulin kara oo ay ka mid tahay u raaxaynta nafta ee saa'idkaa horta waa inuu ka fogaado barkimooyinkaasi waa laga yaabaa dadka waaweyn oo kale inay u baahdaan ee doonaya inay masaajidka sii fadhiyaan oo salaad ay salaad ku sugaan ama ay qur-aan ku akhristaan ama ay ku dikriyaan oo ilaahay subxana wa tacaala ay ku xusaan marka haddii baahi ay keento oo dad noocaas oo kaliya ay jiraan oo masaajidka jamaacadiisa ka mid ah iyadoo waxba qurux iyo dhaldhalaal dadka mashquuliya aan lagu samaynahayn waxay ku tiirsadaan in loo sameeya wax dhibaato ah een ma laha waayo wax daliilo xaaraantimaynayaa ma jiro tiirarka masaajidka ee dadku ay ku tiirsanayaan ayuunbay la mid noqonaysaa haddii aanay wax baahi aanay keenin oo raaxaysi u looga jeedana sida aynu sheegnay masaajidku maaha goob raaxo raaxada noocaasina waxaa laga yaabaa qofka cibaadadii inay ka mashquuliso wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana waxa uu leeyahy sheekh ka waran qofku qof kale ma ka soomi karaa waxa uu su-aasha ku qoran qof xanuunsanaya
waxay isku waafaqsan yihiin culimmada islaamku qof nool inaan laga soomahayn qof nool inaan laga soomahayn nebiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay uun qof meyda in laga soomo man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay waxaa ka soomaaya qofka qaraabadiisa ah inuu ka soomaana waajibkuma ah waa shay sunno ah oo soomkaa wuu ugu tabarucayaa laakiin qof nool cidina kama soomayso hadduu isagu soomka awoodana waa inu isagu soomo haddaanu isagu soomka awoodinna soomkii waajibka ahaa waa ka dhacayaa xaaladaanuu yeelanayaa maruu fidyo bixiyo iyo mar qalle lagu leeyahayba wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahy waxaad ka warrantaa hadduu ninku ku yidhaahdo xaaskiisa saddexdii baad iga tahay mar kale ma guursan karaa su-aasha labaad ee sii socotaa waxa weeyaan gabadha mustaxaadada ah waa dhabar furanka qabtaa ma u tegi karaa ninku
haddii ninku xaaskiisii saddexdii dalqadoodba uu furo waxay noqotay baa-ina manaa waxay noqotay gabadh si dhammaystiran ay u kala go-een wax ugu harhsani ma jirto xaggii guurka ma soo ceshan karo inta ay ciddada ku jirto marka ay ciddada ka baxdana ma guursan karo ilaa nin kale uu guur ilaa horta ciddadii isaga ay ka tirsanaysay mara koowaad ay dhammaanayso mar labaadkana nin kale uu guursanayo ninkaa kale guursadayna uu la guri gelaayo ninkaa kale guursado la guri galay uu furaayo ama uu ka dhimanaayo ciddadii isaga ay ka tirsanaysana ay dhammaato shanta arrimood marka la helo ayuu dib u guursan karaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra saasuu ilaahay subxana wa tacaala yidhi ninkii saddexdii dalqadoodba xaaskiisa furay intaa dabadeed xalaal u noqon mayso ilaa isaga dabadii nin ay guursato ciddadiina markaa sida aynu sheegnay ay dhammaato wallahu aclam wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira wjazakum allahu khayra wbaaraka